halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa nooga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa aroornimo axada koob iyo labaatanka bisha agosto sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan uga soo jeedin doona anigoo asaare cabdi axmed iyo xuseen barre aadan
degmo walba oon tagnay qorshihii aanu ka lahayn waa ka fulinay dhismihii maamulka hergelintii garsoorka meelmarintii ammaanka habayntii dhaqaalaha wax weyn bay nooga qabsoomay alxamdulilah qorshihiyadii sidaan u wadanay caqabada way jireen
kaasi waxauu ahaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan oo isaga iyo wafdi warkacayo ay booqasho ku joogaan gobolka gado qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacadda aroornimona waxaa ka mida u n h c r oo ka digtay nolosha malaayiin dada oo ku nool waqooyi bari naijeeriya oo ay boko xaaraam maamusho kaalmaha shidaalka lagu gado oo ku soo badanaya qaar ka mida magaalooyinka koonfurta soomaaliya kadib markii dib loo howlgeliyey qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
kumanaan ka mida dadweynaha ku nool dalka yeman ayaa isugu soo baxay bannaanbax lagu taageerayo xuutiyiinta bannaanbaxan ayaa ka dhacay caasimadda sanca waxaana uu ahaa mid lagu muujinayay taageerada loo hayo jabhadda talada dalkaasi la wareegtay qaramada midoobay iyo dalalka reer galbeedka qaarkood ayaa jabhaddaasi xuutiyiinta u arka mid sharci darro dalka yeman ku haysata
ciidamada dalka afghanistan ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada khan abad ee waqooyiga waddankaasi magaaladan ayaa waxaa gacanta ku hayay kooxda daalibaan markii hore afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka afghanistan ayaa waxa uu sheegay in dagaal xooggan uu ka dhacay magaalada afhayeenka wuxuu intaasi ku daray in toddobaatan iyo shan laga dilay taalibaan kuwaasoo ay ku jiraan sida uu yidhi afar ka mida saraakiisha maamulka saraakiisha taalibaan
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington muddo bil ahba waxaa ka socda dhowr degmo oo ka tirsan gobolka gado kulamo ay halkaasi ku leeyihiin mas-uuliyiin ka socda maamulka jubbaland oo uu horkacayo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi maxamuud sayid aadan kulamo la doonayo in dibqaabayn loogu sameeyo maamulka amniga iyo horumarinta gobolkaasi isagoo ku sugan magaalada beled xaawo ayaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o e-da khadar maxamuud xareed muddo hadda soddon casho ah ayaan gobolka ku suganahay qorshe howleedkiiyaan watayna shan iyo afartan casho u ahaa waad la socoteen dowladda cusub ee jubbaland inay go-aansatay baahinta awoodda dowladda iyo dhaadhicinta adeega dawliga ah qorshahayagii gobolka gadaan ka bilownay guddigii xukuumadda iyo fulinta ka koobnaayo anigaan hogaaminayey waxaan ka bilownay degmooyinka waqooyiga gobolka sida luuq iyo doolow iyo beled xaawo caawa balaxa waan ku suganahay qorshihii aanu wadanay si wanaagsan ayuu noogu socdaa bulshada gobolkana si wanaagsan ayay noo soo dhaweysay waana nagu taageereen dhammaan qodobadii aanu wadanay oo ilaa lix qodob ka koobnaa waxaan rajaynaynaa marka afar labaatanka saac oo soo socota inaan arrimaha beled xaawa dhamayno haddii alla idmana aan ugu sii gudubno dhanka iyo ceel waaq haddii aanu ceel waaq iyo hadda waxay noo dhiman baar dheere iyo gardaari iyo buurduubo marka haddii alla idmo waa laga yaabaa muddadan kusoo talagalno shan iyo afartanka casho ahayd in muddo dheeraada ay soo baxdo laakiin barnaamijka si wanaagsan ayuu noogu socdaa oo guulah waa gartay madaxweyne degmooyinka aad ilaahi hadda adiga iyo wafdiga aad tagteen ee gobolka gado waa imisa waa meeqa degmo ayaad booqashada ku tagteen hadda beled xaawa ayaa meel fiican oo gebagaba aanay noo marayso waana kasii socon doonaa hadii ilaah yihahdo ceel waaq baan soconaa marka hadda waa saddex degmo intaanu marayn marka ilaa iyo hadda madaxweyne maxaa la taaban karo oo idin qabsoomay muddadii aad ku sugnaydeen qeybo kamid a gobolka gado ha wax wanaagsan baa inoo qabsoomay degmo walba oon tagnay qorshihii aanu ka lahayn waa ka fulinay dhismihii maamulka hergelintii garsoorka meelmarintii ammaanka habayntii dhaqaalaha wax weyn bay nooga qabsoomay alxamdulilah qorshihiyagii sidaan u wadanay caqabado way jireen waa ka gudubnay ciidan qofna ku dhiman qofna lagu xirin si is-afgarad ah laisla wada fahamsan yahay ayaan caqabad walba ugu wada hadlayna annaga waxgaradka gobolka iyo mas-uuliyiintii heer degmihii heer gobol waana si wanaagsan ayaan ugu gudubnay marka meel wanaagsan ayay noo maraysaa xaaladda guud ahaan barnaamijkii aanu wadanay madaxweyne qorshahan ma qorsho idinka jubbaland gaar idin ah oo aada wadataanba mise dadka deegaanka ayaa idinla og talo iyo wadatashi dadka deegaanka dhexdooda iyo maamulka jubbaland ayaad ku dhisaysaan maamuladan degmooyinka gobolka gadow haa waa tashi dadka aan u bandhigayno annaga waxaanu adeegayaashii dadkaan nahay waxaanu keennay hindisihii baanu keennay iyo aragtidii dawladda qof walbuu kaga faa'iidaysan lahaa systemka iyo nidaamkan wadanana uu ku hirgeli lahaa dadkana waxaan u bandhigayna oon lahayn wax noogu dara nala qaata wax naga diida marka si wada xaajood ah oo qaybaha kala gedisan oo bulshada iyo mas-uuliyiintii gobolka hore usii maamulay sida heer degmihii heer gobolba waan u wada xaajooneynay iyo ciidamadii gobolka ka howlgelayay marka wax walba waa laisla lafaburayey ugu dambayntiina wixii wanaagsan oo laisku raaca ayaan ku go-aan qaadanaynay marka waa qaab wadatashi ah oo aan rabno dadka ayaga rabitaankooda iyo aragtidooda iyo jacaylkooda inay amnigooda iyo horumarkoodaba ay kaga qayb qaataan
maxaa caqabada ah oo aada la kulanteen muddadii aada hawshaan aada wadeen runtii caqabaduhu marka horeba hortaanu gobolka soo galnay saham daraa dhacday meelaha qaarkood dad badan baa shaki qaday dad badan baa waxay u arkayeen barnaamijkan wadano cad guruubis ah laakiin waa wada hadalnay wax walba waxaan wakti siinay wadahadalka inay dadka isfahmaan waana aada iyo aad ayaa arrintaasi miradhal ay unoqotay oo si cid walba ay ku guulaysatay ayaan ku dhammaynay waxaan afka qalaad lagu yidhaahdaa weyn weyn solution ay xal ahaan qaadanay marka caqabadaha ugu waaweyn oo waa xagga waktiga weeye oo ay dadku wada jecel yihiin inay maxay ahayde wakti dheer la qaato waftigii casuumaan beelbeel loola fariisto waxgaradka oo dhan la wada hadlo wixii hore u kala tabanayeen iska cafiyaan deej cusub la furo marka waxaa xusada mudan qadar waxaa weeye meel kastoo aan tagno annaga dawlad ahaan kharashka inagu baxayo iyo deegaankaba shacabka ayaa bixinayo oo ayaga ku darsanaya dawladda inay wax ku darsadaan si ay wax la jecla ayagu ay leeyihiin u qaadan marka meel walba xoolihii la qalanayay deegaankii wax walba shacabka ayaa maxaa ahayde ayaa kafaalo qaadayay marka si aada iyo aada u wanaagsan ayuu barnaamijkan u socdaa waxaan rajaynaynaa gobolka intiisa ka dhimana inuu saa ugu hergelo kadibna aan usii gudubno xoreynta deegaanada aan gacanteeda ku jirin maamulka aada haatan dhisaysaan muxuu faa'iide ah oo uu soo kordhinayaa waxaa jira waxaynu la soconnaa degmooyin badan oo gacantiina ka maqan runtii maamulka waxaa faa'iidadu yeelanaya waxaa weeyaan horta maamulkan waa maamul aan ku xulayno shuruudo qof kasta oo xubin ka noqonayo marka maamulkaanu waa maamul faa'iido dadka u yeelanayo meelaha inaga maqanna awood waxaan u yeelanaynaa inta iyadaas intaan haysan haddaan wanaajino inta naga maqanna inaan si dhab yar ugu guulaysanno inaan dib u qorayno madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan oo khadka telefoonka ugu warramaya wariyaha v o e-da khadar maxamuud xareed
weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e-da hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobey u qaabilsan ee u n h c r ayaa waxa ay ku soo waramaysaa in xaalad bili-aadnimo oo masiibo ah ay ka soo ifbaxayso waqooyi bari dalka nigeria halkaasoo kooxda boko xaram ay barakicin ku hayaan ku dhowaad laba malyuun oo qof tan iyo sanadkii labadii kun iyo saddexiyo tobankii wariyaha v o e-da liisa shaleyn ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta qaramada midoobey ee u qaabilsan qaxootiga unit c r ay kaga jirto magaalada geneva waa kan maxamed colaad xasan oo inoo soo jeedinaya hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa warbixin ka soo saartay xaalad argagax leh oo haysata dadka ku noola dhulka ay dagaalada ba-an ka wadeen maleeshiyaadka ururka boko xaram ee waqooyiga bari dalka nigeria unhcr waxay sheegtay in guulo ay ciidamada dowladdu ka gaareen dagaalka ay kooxda kula jiraan oo ay kaga qabsadeen dhul ay horay uga talinayeen ay bannaanka soo dhigtay xaalad qayladhaan musiibo iyo murugada haysata dadkii dagaalada ku barabaxay afhayeen u hadlay u n h c r oo la yidhaahdo adrian edwards ayaa sheegay in ololaha militari ee ka dhanka ah boko xaram uu aada u socdo sidaa daraaddeedna hay-adaha gargaarka aysan si xura dhaqdhaqaaq u samayn karin waxa uu sheegay in xaaladda gobolka ka taagan ay tahay mid halis ah oo mar kasta isbedbedelaysa suurtagalna aysan ahayn buu yidhi in meelaha qaarkood ay hay-aduhu tagaan iyagoo aysan wehelin ilaalo ka socota ciidamada milatariga inkastoo meelo badan weli aan la gaarin ayuu edwards sheegay in sawirka silica ay dadka badeen boko xaram gobolada borno iyo yoobe uu yahay mid naxdin leh waxa uu soo xigtay warar kala duwan oo la xiriira xadgudubyo xuquuqda insaanka ah oo halkaa laga geystay oo ay ku jiraan dhimasho gaboodfal dhinaca jinsiga ah dad la waayey dad xoog lagu askareeyey dad lagu qasbay inay xoog diinta ku qaataan iyo weeraro lala beegsaday dad rayid ah oo aan waxba galabsan waxa uu sheegay in booqasho uu dhowaan ku tegay magaalada bama oo ah tan labaad ee ugu ballaaran gobolka boorno marka laga soo tago caasimadda gobolkaasi ee maydiguuri uu ku soo arkay dad si aada u uur ku taalaysan waxa uu sheegay in barakacayaasha badankood ay yihiin haween carruur iyo dadda ah waxaanu soo aragnay buu yidhi dad waaweyn oo daalan oo aan awoodin inay dhaqaaqaan carruur ay wejiyadu barareen indhuhuna ay god galeen iyo astaamo kale oo muujinaya jiritaanka xaalad nafaqadarri oo ba'an dad badan sidoo kale waxay muujiyeen xaalad uur ku taallo oo daran buu yidhi waxaanu soo aragnay buu yidhi dad habeenkii cabaadaya waxaan soo aragnay carruur lagu xadgudbay iyo dadka oo ka cabanaya cunno iyo biyola'aan edwards waxa uu sheegay in qolyaha dagaalka ka wada waqooyiga bari nigeria ay hadda isu bedeleen mushkilad weyn oo gobolka oo dhan ku fiday waxa uu u sheegay v o eda in xaaladda ammaan ee xuduudaha ay nigeria la wadaagto dalalka niger jad iyo cameruun inay tahay mid halis badan oo faraha ka baxday waxa uu sheegay in xaaladaha wadamadan ka jira ay yihiin kuwo liita oo culays ay ku hayaan labadaba dadka reer nigeria ee qaxootiga ah iyo dadkii wadamada gudahooda ku barakacay
Nigerian refugees are fleeing back into their own country into one of the most catastrophic areas as far as humanitarian needs are concerned. Um,
mid ka mida cawaaqibka ka dhashay dagaalkan ayaa ah buu yidhi in qaxootiga reer nigeria ay hadda dib ugu noqonayaan dalkooda gaar ahaan meelo xaaladda bani'aadnimo ee ugu xun ay ka jirto waa xaalad isbedbedelaysa oo dadku aysan meelna saldhigan karin oo ay adag tahay in la gargaaro u n h c r ayaa kor u qaadaysa howlaheeda samafal si gargaar deg dega oo nafbadbaadina loo gaarsiiyo ku dhowaad hal milyuun iyo bar qof kuwa oo aad u nugul xaalad halisana ku jira hay-adda cunnada adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo w f b iyo hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caruurta ee yunisef ayaa sheegay inay isku dayayaan inay gargaar la gaaraan in ka badan toddoba boqol oo kun oo qof oo xaalad naflacaariya ku nool dadkaasi ayaa badankood ku nool ugu yaraan toban goobood oo dhowaan ciidamada dowladdu ay ka xureeyeen kooxda boko xaram kuwa oo ka tirsan gobolka boorno hay-adaha qaramada midoobey waxay sheegayaan in kumanaanka qaxootiga ah ee ku noqday nigeria ay u baahan yihiin gargaar deg dega haddii aan lala gaarinna ayay noloshoodu halis ku jirto aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed colaad xasan oo noo soo koobaya warbixintii xarunta qaramada midoobay ee kasoo dirtay wariyaha v o eda lisa shlein halkaad ka dhegaysanayseena waa v o e washington dhinaca kalena dhegaystayaal toddobaadkii lasoo dhaafay kooxda boko xaram ee ka dagaalanta dalka nigeria ayaa soo saartay muuqaal muujinaya qaar ka mid a gabdho arday ahaa oo ay ka afduubteen deegaanka shibog ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi muddoyimka laga joogo laba sano afduubka gabdhahaasi ayaa dhaliyey ololo caalami ah oo loo bixiyey bring back our girls ama gabdhaheedii dib noogu soo celiya dadka hormuudka ka ololahaasi ayaa waxaa ka mid ah baki shunibari oo ah gabar dhallinyaro ah oo u dhalatay dalka nigeria oo dhowaan dalkan maraykanka u timid shirka dhallinyarada hormuudka ah ee qaaradda afrika waxaana halkaasi waraysi kula yeeshay waryaheena nuur bukhaari waxaana waraysigaasi inoo soo koobaya jaamac buulle jaamac iyo nuur bukhaari The 276 Chibok girls were abducted on April the 14th of um, 2014.
laba boqol iyo toddobaatan iyo lix gabdhood oo ka soo jeeda deegaanka jibog ayaa la afduubay afariyo tobankii abril sanadkii labada kun iyo afariyo tobanka ilaa iyo konton iyo toddoba ka mid ah gabdhahaasi ayaa baxsaday intii uu socday qafaalka muddo iminka laga jooga saddex bil ayaa waxaa soo baxsatay aamino oo ka mid ahayd laba boqol iyo sagaal iyo tobanka gabdhood oo weli ay gacanta ku hayeen kooxda afduubtay ee boko xaram hadda waxaa naga maqan laba boqol iyo siddeed iyo toban gabdhood aamina oo la soo baxsatay gabar yar oo afar bilood jir ah oo ay dhashay intii ay ku jirtay gacanta afduubayaasha ayaa noo sheegtay macluumaad muhiim ah oo aan wax badan uga ogaanay xaaladda gabdhahan maqan laakiin haddii aan nahay ururka bringberg our garales dib noogu soo celiya gabdhaheenna weli waxaan wadnaa ololaheenna waxaan maalin walba ka ololaynaa magaalada abuuja halka aan toddobaadkiiba mar aan ka ololayno magaalada lagos
waa gartay ilaa iyo iminka maxay dowladda nigeria ka qabatay soo badbaadinta gabdhaha jibok There's been several efforts, efforts like um, negotiating, which has failed severally. There's been effort like um, engaging international partners like the United States um, and other countries to see what kind of help.
waxaa jira dadaallo badan oo socda sida dadaallo dhinaca wadahadallada ah oo marmar kala duwan lagu guuldaraystay dadaallo ah in arrinta lala kaashado saaxiibbo caalami ah sida maraykanka iyo dalal kale si aan u aragno bal waxa ay naga caawin karaan gaar ahaan dhinacyada sirdoonka iyo farsamada laakiin nasiib darro dhammaan iskudayadaasi waxba kama soo naasacadaan waxaa jira arrin marar badan laga dhawaajiyey tan iyo markii uu talada waddanka qabtay madaxweyne buhaari taasoo ah in haddii la isku dayay in xoog lagu soo badbaadiyey gabdhaha ay taasi keeni karto khasaaro nafeed oo soo gaara gabdhahan sababtoo ah waxaa laga yaabaa in maleeshiyaadka ay toogtaan ama in ay gabaad ka dhigtaan marka waxaan ogahay in ay socdaan iskudayo dhinaca wadaxaajoodka ah iyo howlgallo military oo uu wado maamulka maxameduu buhaari taasoo runtii aan ku ammaanayno dowladda sannado badan kama aysan soo wareegan markii ay dhagaha caalamka maqleen soo afbixitaankii kooxda boko xaraam marka ma inoo sheegi kartaa sababaha ku kalifay in maleeshiyadan ay hubka qaadato
Bo- Boko Haram has been on in Nigeria for over seven years. I've been to the northeast severally. My project is is focused on the northeast.
boko xaraam waxa ay ka jirtaa nigeria muddo ilaa iyo toddoba sanno ah aniga ahaan gobolka waqooyi bari waxaan tegay marar kala duwan sababtoo ah mashruucayga ayaa waxa uu xoogga saarayaa sababaha kalifay inay waqooyi bari ka soo baxaan kooxdan iyo wixii la mid ah iyo inaan xaqiijiyo khasaaraha ay geystaan sidaas daraaddeed marka aad tagto gobolkaasi waxaad arkaysaa marnaansho dhinaca dowladda ah bal imow abuuja waxaad arkaysaa sida xoogga leh ee ay dowladdu u joogto waxaad arkaysaa waddooyin qurqurxan waddooyin nadiifa waddooyin ifaya isbitaallo iskuullo laakiin deegaanada waqooyi bari kuma arkaysid waxaas oo dhan taasina waxaa mas-uuliyaddeeda qaadayo dowladda dhexe iyo tan hooseba waxaa kale oo ka jira deegaanadaasi shaqola'aan baahsan taasoo sababtay inay booko xaaraam ka faa'iidaysato dhallinyarada oo ay u adeegsato dagaalada waxaan u malaynayaa arrintan labaad ee saaciday soo ifbixitaanka booko xaaraam inay tahay dhibaatooyinka dhinaca waxbarashada nigeria waa dalka ugu badan ee ay ku nool yihiin carruurta aan iskuullada dhigan iyo dadka aan waxbaran marka loo eego caalamka arrimahaas oo dhanna waxay ka yimaadeen guuldarrada dowladda
Een, buuki adigu waxaad tahay qof u dhaqdhaqaaqda dhallinyarada nigeria waxaan ognahay in inta badan dadka ay adeegsato ee, kooxda boko xaraam inay yihiin dhalinyaro marka ma kula tahay in dowladda iyo kooxaha bulshada rayidka ah oo aad ka mid tahay in aad ku qanci kartaan dhallinyaradan inay hub ka dhigaan kuna biiraan militariga I don't think we can convince them now. The ideology that that drives Boko Haram is different from the values and the principles that drive the Nigerian military. So waxay ila tahay inaanan hadda ku qanci karin arrintaas sababtoo ah mabaadi'da dhaqaajisa boko xaraam iyo qiyamka iyo xeerarka dhaqaajiya militariga nigeria ayaa kala duwan sidaa daraaddeed inaan weydiisanay inay hubka dhigaan kuna soo biiraan militariga waxay ila tahay arrin aan wanaagsanayn si kastaba ha ahaatee xalku wuxuu yahay in tillaabo militari laga qaado kooxaha diidan inay iskood ay hubka u dhigaan laakiin arrinta ugu muhiimsan ayaa ah in dhallinyarada loo sameeyo barnaamij wacyigelin ah oo maskaxdooda dib loogu bedelayo taasoo sababi karta inay hubka dhigaan waxaa kale oo aan xalka u arkaa in dowladda ay dib u eegto gobolka waqooyi bari waa in ay dhistaa kaabayaasha dhaqaalaha waa in ay wax bartaa oo ay shaqooyin u abuurtaa kadib waxaa joogsanaya qulqulka booko xaaraam develop that region, put infrastructure in place.
aad ayuu mahadsan yihiin jaamac buule jaamac iyo nuur bukhaari oo waraysigaasi inoo soo koobay halkaad dhegeystayaal kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal magaalada kismaayo oo ka mida magaalooyinka koonfurta soomaaliya ee burburka lixaad kale uu soo gaaray wixii ka dambeeyey markii dowladii dhexe ee soomaaliya ay meesha ka baxday sanadkii kii ayaa waxaa markii ugu horreysay laga hirgeliyey kaalin lagu iibiyey shidaalka oo ay halkaasi gacan ka geysteen ganacsato maalgashaday waa markii ugu horreysay muddo dhowr iyo labaatan sana oo kaalinkaasi shidaalka dib loo furo waxaana horey u jirta in magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale oo iyaguna sidaas oo kale ay saameynta ku yeesheen burburka lixaad kale ee wadanka soo gaaray kaalimihii shidaalka dhowaan dib looga hirgeliyey haddaba saan arrimaha shidaalkaasi wax uga ogaano ayaan khadka telefoonka kismaayo waxa aan kula xiriiray xadiis cabdi maxamed oo ka mida ganacsatada ajabkaasi shidaalka dib uga furay magaalada kismaayo fikirkan waxaa lagu dhaliyey nabadda ka jirta waddanka waa gartay marka ilaa iyo haatan tan iyo markaad furteen xaruntan shidaalka ee bartamaha magaalada ku taala sidaa ayuu dhaqdhaqaaqiina ganacsiga uu socdaa aada buu u fiican yahay boqol kiiba boqol aada buu u fiican yahay saacadan hadda aan kula hadlayo waa shaqaynaynaa xagga nabadda xagga businesska everything aada buu u fiican yahay waa gartay bal waxaad iiga warantaa marka n muddo ku siman dhowr iyo labaatan sano ee jebka kismaayo waxaa looga yaqaan ama xarumaha shidaalka lagu iibiya kamaysa jiri jirin oo dagaaladii markii ay dhaceen kadib ah sida soomaaliya meelo badan oo gobolada dalka ka mid a ee qabsatay waxaa dadku ay isticmaalayeen shidaalka lagu keeno fuustooyinka xiran marka hadda booyado shidaal suuragal maaha in deegaanka aad ka hirgelisaan iyo dhuumihii shidaalka keenaya intaba marka sidee bay hooshiinan shaqo ee kaalintan shidaalka idinkugu fududaan kartaa maxaad ku keenaysaan shidaalkii marka walaal kaalimaha afar labaatankii sano ee wadanka burku ka dhacay waa runtaa arrimahaasaa ka jiray annaga waxaan u fikirnay maadaama oo wadankii aan u dhalanay wadankiina uu nabad yahay dowlad subaland la ay ka dhalatay in aanu tusno wadamadan deriska aanu nahay ama adduunkaba wixii ka jira in annaguna aanu aanu keenno oo ay dadku nagu daydaan oo caagadii iyo foostadii iyo wixii laga gudbo sidaa la-abdigeed waa la sameynaya hadda laftigeeda dhiboodyadii waa la sameynayaa oo kaydkii shidaalka la sameynaya maraakiibta ma imanaysa taa laftigeeda waa diyaara waa diyaarinay insha allah haddii ilaha yidhaahdo hadda laftigeeda waa yimaadaa shidaalku oo tangar buu ku yimaadaa waa gartay marka waxaa jira suuqyo waaweyn oo shidaalka u furnaa sidoon britoriadoo kaleeto bal waxaad iga warantaa marka caqabad intee la-eg ayay idinku noqon karaan businesska yaryar ee tirada badan ee shidaalka weli fuustooyinkii caagadaha ku keenaya magaalada meelo kala duwan suuqyada ku leh wax caqabadoo hadda annaga inagu keena oo aanu ka dareena ma laha dadku waxay aada ugu baahan yihiin in ay helaan kaalin shidaal oo ay ka qaataan oo gaarigiisiisa u soo socdo oo taangiga furo gacanka uu afka loo geliyo shidaalkii markaa isaga oo nadiif ah oo filter soo maray oo bamkii sidiisii ugu dhaco ayay dadku aada ugu hela yihiin ta kale waa wax keenaya oo dadku bilicda ay arkeen iyo nidaamka ka jira manaha ay adduunkii bay xusuusanayaan iyo soomaaliya oo nabad ay xusuusanayaan waa garta maxaad kaga duwantihiin xagga dhaqaalaha oo shidaalka kaleeto suuqyada lagu iibiye dumarka dadka u badan ay ka ganacsadaan idinka maxaa uga duwantihiin wallahi annaga shidaalka kolley dee barayska hadda anoo gadno waa ka rakisanahay iyaga laftigooda kale anagu iyaga ma taarij garaynayno iyaga iyo anagu muxuu anagu businesska nagii iyo soo kordhinta ee muxuu ahay ganacsiga ee ee unbaan anagu keena inaanu iyaga taarij garayno o anagu aanu iyaga muxuuahan ma aha marka waxa weye anagu taanadii aanu furanay baanu ka hadlaynaa oo oo ganacsi sidaa la-adligeed qofku isaga ayaa dooki adigu keliyata kamaanaan furin batroolka keliyata waxaan furnay furnay awash meesha baabuurta lagu dhaqayay baabuurka grieg baa la saarayaa jeeg baa la saaraya kor buu uqaadayaa hoos iyo korba waa laga dhaqayaa biyo macaan oo magaalada laga furay oo caafi la yidhahdaan ku dhaqaynaa marka waxa weye waxaanu horumarin baanu yani minaha ayaanu keen maadaama wadankii nabad yahay afar iyo labaatanka saa la shaqayn annaguna marka waxa weye horumarin inaanu keeno oo na lagu dayo dadkii walaalaha ay nagu daydaan kaasi waxa uu ahaa xadiis cabdi maxamed oo ka mida ganacsatada dib u maalgeliyey ajabka shidaalka ee magaalada kismaayo halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastood joogtaan halkaad nagala socotaan waa v o a haatan aynu ku wada naysano mid ka mid ah heesaha dabacsan eanu idiin soo xulinay saaka
heeskaasi waxa uu gabagaba u yahay idaacaddeenni aroornimo xuseen barre aadan iyo anigoo sahre cabdi axmedaba waxaan idin leenahay intaynu mar kale dib hawada ugu kulmi doonno galabta inta ka horaysa nabadgelyo This program has come to you from the Voice of America, Washington.